kelimada markaa ku bilaabanayso waa ku dhawaaqaysaa ukruj baad dhehaysaa maalan alacraabu baa leedahay aliftii waata way taagantaha misadii laakiin haddii darji aad samayso oo shay kale aad la xidhiiriso haddaad shay kale la soo xidhiirisaa aliftii hamsadii laguma dhawaaqayo hamsadii laguma dhawaaqayo hamsatul wasliya loo yaqaano labadaa shay unbay xidhiirinaysa marka qaala til hadda haddaan idhaahno alif iyaa muuqato qaala til sadi maxay ku reeban tahay laamay ku reeban tahay sooma hamsadii waa dhacday walidaalika qaacidadeeda waa sidaas marka lagu bilowdo way sugnaanaysaa laakiin markii shay kale lala soo xidhiiriyo way dhacday marka hamsadaas ma xisaabinayno qaalat ayadoo ah ayaa waxaa la kulmay ashii laamkiio reeban marka laba reeb ma lagu dhawaaqi karaa laguma dhawaaqi karo idan marka waa in waa in la xarakeeyo xarakada iltiqaau saakineynka looga baxo laba reeb markay kulmaan xarakada la yidhaahdo waa yani xarakada ugu asalsan in la xarakeeyo waa hoos dhig wey sidaa darteed baa tacdii la hoos dhigay oo la yidhi qaalat ilacraabu saas oo kale qaalat imra'atu alcaziizi alaana qaalat sooma jeed marka qaalat waa tahay yani qaalat ta'daas waxaa loo hoos dhigay cilla keentay laakiin way reeban tahay ta'da asal ahaan waxaa leeyahay xurikat alkasra takhalusan min iltiqaa'i saakiniin waxaa kasrada loo xarakeeyey hoos dhigga loo xarakeeyey waa maxay laba reeb kulankood ayaan ka baxayna inaan kaga baxna darteed baan u xarakeynay baa la odhanaya marka cilladaasoo kale waxba dhigi mayso qadeedii markaa qaalat ilacraabu leedahay qaala waxaa leeda waa ficil maadi mumnic ala alfatxi waataawu calaamat atamiid waana saakina way reeban tahay wa xurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin saas oo kalea dhihi waxaa jiro masalan fii suurati yuusuf oo kale aayadda ku jirto waxaan u maray bacd alqira'aat sheedba ha ahaadeene oo godaysa taada waqaala t waqaala tukhruj calayhina odhanayso qaala tukhruj calayhina taadoo kale waa la godaya waqaala tukhruj calayhina sooma ahayno qira'ada mashhuurka waa in taada lahoos dhigo laakiin yani bacd alqira'aatba waxay akrinayan qaala tukhruj calayhina marka taadaasoo kale sidaasaa loo goday laakiin asalkeedu way reeban tahay waxaa jira in la fadxiyo oo la kor dhigo qaalataa ataynaa aayiciina qaalataa soo ma jeedid waxaa tadii qaalat ayay ahayd tadii waa la fadxiyey qaalataa tadii waa la kor dhigay sababtu waa maxay alif ka dambaysa oo reeban baa taalo qaalataa alifta alifulisniinka ah waa reeban tahay alifkaasaa la kulmay marka sidaa darteed baa loo fadxiyey oo la yidhi qaalataa ataynaa aayicin lianna alif ayadoo halkan ay taalo xarafka ka horeeya lama hoos dhigi karo waa in la kor dhiga waxaa la yidhaha liana alalifa liana alfatxata uktu lalifi fatxada iyo iyo munaasabay isku yihiin kordhiga iyo alifka waa isla yihiin ya-da iyo kasrada waa isla yihiin wowga iyo damada waa isla yihiin waa arki doonaa insha allahu tacaala waa u tegi doonaa marka qaalataa waa la kor dhigaya marka laakiin isla markaa way reeban tahay ta'daasi asal ahaanay u reeban tahay waa shay caaridoo yimid wey wax aan horey u jirin hadda un soo cusboonaaday weeyaan marka yani intaas calaamaadka ayuu musanifku meeshaa noogu sheegay inta sidaasayna uqaybsamaan weeyaan qaala musanifku wuxuu yihi raximahu llah waalficilu ficilkii yucrafu waa la aqoonsadaa huwa ficilkii oo waa la gartaa biqad bidukuuli qad calayhi qad inay ficilka gashaa lagu aqoonsadaa qaddu waa mushtarakun bayna bayna ficli almaadi walmudaarici bayna almaadi walmudaarici labadaba way gashaa wa siini siin ay gashana waa lagu aqoonsadaa wa sawfa sawfa inay gashana waa lagu aqoonsadaa siinta iyo sawfaduna ficilka mudaaric ayay khaas ku yihiin wa taa'i ta'niifi saakina ta'dii reebnayd oo dhajiga ta'diisii ahaydna waa lagu aqoonsadaa qaalat qaamat dahabat kharajat mujadido kulli ta'daas ku wada daraysaa ta'daas oo reebanna yani inay ficilkii gashaa waa lagu aqoonsadaa tautaniiskana waxaa nidhi ficilka maadiga bisay khaas ku tahay amaa calaamaadka ficliga amar musanifku noo shaarixa noo keeni doono waxaa waya dalaalatuhu cala talabi wa qabuluhu yaa ilmuanasati lmukhaatabati aw nuuna tawkiidi nuuna tawkiid ama yaa ilmuanasati lmukhaataba inuu aqbalo ayaa lagu gartaa weyaan shaarixa marka arrintaa noo furfuri doono oan arki doona biidni illah wa aquulu waxaan leeyahay buu yidhi shaarixu yatamayazu lficlu ficilkii wuu soocmaa can akhaweyhi labadiisii nadaa'irta ahayde shabiiha u ahayd walaalo la dhashay ma aha akhaweyn wax la dhashay maaha laakiin waa nadiirkiisi iyo shabihiisi yaa loo jeeda kuwii isaga shaabahay oo la midka ahaa oo ahaa alismi waalxarfi isimkii aan soo marnay iyo xarafkii oo noo imaan doono ayuu ka soocmaa biarbaci calaamaatin afar calaamadood buunu ku soocmaa mataa wajadta markii aad hesho fiigii ficilka dhexdiisa waaxidatan mid oo minhaa calaamaadka afartaa ka mid ah aw ra'ayta aada aragto amase aada aragto annahu yaqbaluhaa ficilkii inuu aqbalayo calaamaadkii afarta ahaa mid ka mid ah inuu aqbalayo markaad aragto carafta waxaad aqoonsanaysaa annahu ficlun inuu kaa ficil yahay baad garanaysaa uusan ismna ahayn xarafna uusan ahayn alawalu calaamaadkii afarta ahaa alulaa kan hore kan ugu horeeyo qad wey wathaaniyatu kan labaad oo calaamaadkii ka mida waxaa weeye asiino wey wathaalithatu midka saddexaad sawfa wey waraabica midka afraadna ta u ta'niif saakinati wey ta u ta'niif saakinatu ta'dii reebnayd oo dadiga ta'diise ahayd afartaasi weeyaan markaasuu tii ugu horreysa noo bilaabaya amaa kad yani intii hadda aan sheegna unbuu noo sheegaya intaasun buu mushaarixu noo sheegi doona amaa qad kelimada qad la yidhaahda fatadkhulu waxay gashaa calaa nawcayni laba nooc oo min alficli ficilka ka mid ah wa humaa labada nooco ficilka ka mid ah almaadi waalmudaaric maadigii iyo mudaaricii weeyaan almaadi waalmudaaricu labadaasay gashaa fa idaa dakhalat marka haddii ay gasho cala alficli almaadi ficilkii maadiga ahaa marka ay gashaa dallat calaa axadi macnayeyn laba macno midkood ayay ku tusinaysaa wahumaa labada macno ay ku tusinaysa waa maxay altaxqiiqu kan koobaad wey waaltaqriibu waa kan labaad waa maadiga markay gasho xaqiiqanimo oo shaygan inuu shay daba yahay iyo taqriib oo dhawaansho ahna ayay ku tusinay labadaa macnoy midkood ku tusinaysaa wey markaasuu i famihaalu dalaalatiha cala ataxqiiqi tusitaankeeda ay ku tusto xaqiiqanimo ay ku tusto qawluhu tacaala weeyaan ilaahay qowlkiisii markii qaddu xarfu taxqiiq ay tahay ilaahay hadalkiisii uu yidhi rabbi qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa waxa liibaanay oo inay liibaaneen ay dhab tahay almu'minuuna dadkii mu'miniinta ah wa qawluhu jala sha'nu iyo ilaahay subxaana watacaala qowlkiisii laqad radya allahu can lmu'miniin mu'miniintii buu ka raadi noqday yani inuu ka raadi noqdayba xaqiiqo ah weya inuu ka raadi noqday waa xaqiiqo laqad radya allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara dadkii asxaabu shajara baycat ridwaan nabigeena la galay ilahay waa ka raadi noqday oo asxaabtii nabiga la jirtay alansaar walmuhaajiruun uu ka raadi noqday weya marka inuu ka raadi noqdo waa shay xaqiiqo ah allah subxaana watacaala leanna isaga qur-aankan loogu sheegay weya marka kadki waxaa la yidhahda waa xarfu taxqiiq labadaba aflaxa waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi almu'minuuna faacilkii buu noqonaa marfuuc waa gaari doonaa wowbaa lagu godaa baabkiisaan ugu tegi doona insha allah laqad radiya allahu qada waa iska xarfu taxqiiq wey radiya waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi allahun waa faacilkeedii wey faacil inuu marfuuciya waa ujeeda waa godan yahay wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhiri bati wa qawlunaa anaga hadalkeenina waa ka mid markuu taxqiiqa faa'iideynay mithaal oo kuu keenaya carabi ah weeyaan qad xadara moxamedu moxamed markuu yimaado baad odhanaysaa moxamed wuu yimid yani inuu moxamed yimid waa xaqiiqa wey wa soo xaadira meeshiiba soo fariisay wa qawlunaa baa la mid ah qad saafara khaalidun khaalid wuu safray yani inuu khaalid tegay baa xaqiiqo ah weeyaan labadaba waxa wey ficil maadi waxaan ujeeda xarfu taxqiiq xadara iyo saafara waa ficil maadi mabni cala alfatxi maxamedun iyo khaalidun waa faacilkoodii marfuuc rafcuhu damat daahiratu fi akhri faacil marka la yidhaha waa maxay waa ficilka qofka sameeyey safarkan qofka uu ka dhacay yuu yahay waa khaalid sooma isagaa ficilkan safarkaa sameeyey xuduurkan oo xadarada ahna iyou yahay ninka sameeyey waa maxamedka meesha loogu yaal marka faacil waxaa la yidhahda qofka shaqada qabtay shaqada qofka qabtaa faacil ah wa mihaalu dalaalata taxqiiqii markuu yani mihaalkii taxqiiqana tusinaayo kasoo baxay taqriibka mihaalka kutusinayo raba inuu kuusha wa mihaalu dalaalatiha dilaalatiha dulaalatiha inta waa la yidhahdaaba dalaala waa musallas daalka god kordhig hoos dhig midkaa doonta samey wa mihaalu dalaalatiha tusitaankeeda ay kutusinayso cala taqriibi dhawaansho ay ku tusinayso tusaalaheedu waxa weeye qawlu muqiimi salaa muadinkii salaada aqimayey oo muqiimka ahay salaada aqimayey hadalkiisii weeye uu yidhi qad qaamat isalaatu salaadii baa dhawaatay yani ay qaruba qiyaamuha salaada waktigii la oogi lahaa oogitaankeedii baa dhawaaday markii la oogi lahaa baa dhawaaday welima lama istaagi laakiin waa taqriibay ku tusina waa dhow yahay waktiga waxba uma arag markuu qad qaamatay salaa yidhaahdo iyo marka salaada la galayo wax weyn uma dhexeeyo marka kadaad waxaa la oranaya xarfu taqriibin lama dhahay xarfu taxqiiqin xarfu taqriibin baa la leeyahay qaama waa ficil maadi mabni cala alfatxi wataau calaamatu taaniid hadda fiiri taada waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay تخلصا من الالتقاء الساكنين الصلاة على لام كاسا كحيقو همزة هتريني لام ريبان با كحيقو مركز لها دركة لوكا سبيه تعالى قد قامت الصلاة أو كلوية الصلاة هو فاعلك ووحي استاقي لهاي أو وحي استاقي لهاي أو محوها لأوغي يويا وقولك بعلمدا قد غربت الشمس بات لكن هو قرمة مركا قد غربت الشمس لا ومركا قرحة دعي الربط انتي سمدعين كفر لكن دعي الربط مركا تلاهدي دوي هذا هذا الكتر أيضا دعرت قد غربت قد غربت الشمس مرقة تراب يعني قرب غروبها وين دعتان كذي بعد هذه لكن مركة قرح بعض كذب حديقة ترى قد غرب قد غربت الشمس وهذا ترى وتحقيق بين قنيسة تقريب من قنيسة لأن قرح فريب ودعض وبدع عظيم وحقيقين دعض لكن تنوى مركة دعرت ويبالك ماشي لقى شعو كلام الأورنيسة قد غربت الشمس يعني قرب غروبها وين يعني دعتانكيدي بaa dhawaaday saas oo kale weeyaan waa aad u dhow marka qadan waa xarfu taqriib garuba garaba waa ficil maadi taadu waa calaamatu ta'niid ashamsuna waa faacilki marfuuc waa calaamatu rafcihi damatu daaris fi akhri ficilka maadiga maxaan ila xukunkiisa muxuu ahaa mabniyun cala alfatxi waay weligiis kordhigaa ku bine soo ma jeedo waxa dhan haddaan soo wada marnay oo faacilka aflaxa xaadi waa kordhiganta waa ku binaynaysaa ila ficilku waa mabniy مبني على الفتح رضي يأذي وفعل ماضي وي رضي يأذى سوى وجد رضي وفعل ماضي بل وجد يأذي وفتح سنتاي كحركة كوبيني أي حضر رأدي وكرد جنتاي سافر رأدي وكرد جنتاي قام منك وكرد جنيا غرب بعض وكرد جنتاي كل فعل ماضي وي مبني على الفتح اسكب حكم كيس ومبني على الفتح وي إلا وحلقة استثناء باب باب الأفعال ما كانت أنكور رمضان بإذن الله وإذا دخلت حتى مركي قدو فعل كماضي أي قشي أو لبدا معنى أو تحقيق إيه التقريب أي كتستي يوم سنك كوشي ماشا لو حكي قال فعل كمضارع مركي قشو قد إيه لبدا معنى أي كتستين يسيب كوشي وإذا دخلت هذه أي قشو هي قديوي على الفعل المضارع فعل كمضارع هذه أي قشو دلت على أحد معنيين لبدا معنى متكود كتستين يسيب أيضا سدوكري وهما لبدا معنى وحوي التقليل والتكثير يران يبضي أيوك تسنين فأما دلالتها على التقليل يران تمرك أيوك تسنيسو فنحو قولك فنحو قولك هذا الكاقي وحي لمدة والتراهدوي قد يصدق الكذوب بين لوغي هيا خلقوا بين لوغ انتو بدان شيئا بدا انتو روش شيئا ويرتح مركا قداسي waxaan leenahay waa xarfu taqliilin xarf yaraan ku tusinaayo wey yasduqu waa ficil mudaaric marfuuc wacalaamatu rafcihi damatan daahiratin fi akhiri yani inuu ficil mudaaric yahayna waxay tusinaya ya-da awalka ka gasho oo ya-da ya-ul ghaa'ib la yidhaahdo ayaa awalka ka gashay yasduqu alkaduubuna waa faacilkii wey been badnihii wey kaduub waa facuul wasanka le wasiiqat mubaalaga min amhilati mubaalaga u kamid yahay facuul wasanka la yidhaahdo kaduub waa beenlo midkii beenta badnaa wey kii aada u beenta badnaa weya marka waa faacil marfuuc calaamatu rafcihi damatu daarati fi akhir wa qawlika baa lamid ahaa tiraahdo qad yajuudu lbakiilu hadda qadaas maxay tusina ma takdiir bay tusinaysa taqliil yani bakiilka intuu wax bixiyo ayaa badan miya mise ayaa yar wey ayaa yar wey bakiil wax uma baxsho intuu wax bixiyo waa yarta marka cibaaradaasaan ka fahmi kara qad yajuudu lbakiilu bakiil inta wax bixiya baa yar marka qadaas waa xarfu taqliil yajuudu waa ficil mudaaric marfuuc wacalaamatu rafcihi damatu daahirati fi akhiri albakiilu waa faacilkii marfuucasna wacalaamatu rafcihi damatu daahirati fi akhiri wa qawlika baa lamid ah aad tiraahdo qad yanjaxu lbaliidu daliilka waa qofka damiinka ah wey aan waxba aqoonin wey waxba fahmaynin fahmada yar marka qofkii daliidka ahaa ee damiinka ahaa intuu najaxo oo uu faa'izo oo ku guulaysto wixii uu maaragtay waxbarashadii uu ku guulaysto ayaa badan miya mise ayaa yar wey baa yar wey waa sidaa wey yacni nin damiina soo ku baramaso waa yar waa waa dhib wey waa aad ba u yar tahay marka qad yanjaxu lbaliidu baliidka damiinka qofkaa inta uu guulaysto ou najaxo faa'izo ayaa aad iyo aad u yar weeyaan qadda waa xarfu taqliil wey ينجح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره البليد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وأما دلالتها تاسوا تقليل كمركو اتسناي تكثير كمركو اتسناينا ونوصف ده قد اين تسيتي وأما دلالتها على التكثير بديل مركي كنت سنة سنة وحوي فنحو قولك هل الكاذي وحل مذا آتر هذا قد ينال المجتهد بغيته قد ينال المجتهد قفك المجتهد كأها دلالي انت او قارو بضيته مراد كيس انت او قاري طلب كيس وحو دوني مطلوب كيس انت او قارو ايا بدل سلطاس معه لانك واد ذلك مجتهد وي مرك انت مراد كيس قارو بآدو بدل قد هو فعل حرف حرف تكثير لنا قد حرف تكثير ينال وفعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظهرت في آخره المجتهد وفاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظهرت في آخره بغيته بغيته ومفعول به منصوب علامة نسب فتحة ظهرت في آخره هذا أنا والله إضافينا بغي مضاف بغية مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم محلنا في محل جر لو حن المضاف إليه وحكم كيس محولها مجرور صفاف مفادين ولي هو الراسل هذا هو قدمتاي قد كامرك وحول وكبنيننا مبني على الضم في محل جر كان أصل محل كوا محل حلوجة أصل كي سوى هنا أيو كهوس دقين أيوه وقولك بعلم إذا آتر هذا قد يفعل التقي الخير قفكي الله كبقيه تقيقاها انت او خير كسمايو أي آدو بدن إلا الله كعرسي بخير والبينو سمايو كحن باري قفكا قفكا تقيقا الله كعرسي بوحبنا كحن باري إنو سمايو مركز تدوى حرف التكثير يفعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره التقي وفاعلك مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الخير مفعول به منصوب وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره مفعول به هو منصوب وكل بقي ولي وقول الشاعر وقول الشاعر بالمد هذا قفك شاعرك شاعرك منك أها قبل سؤيري قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل تصير قد قد يدرك انت او حلاله او غارو المتأني قفك كاتسيه بدنا وان دغدغين wax walba iska iska gubinaya taaniga badna aad kaatiyah badna inta oo haleelo baad haajadii haajadiisa qaar kamida inta oo haleelo danaha uu leeyahay qaar kamida inta oo haleelo baa badan ila waqf mutaanni wa qof oo degdeg badan mustaajila ma oo meel walba ku dhacayo wax walba waa ka fiirsadaa hadduu hadlayo hadduu ficil qabanayo hadduu wax samaynayo markuu fiirsado kabacdiba wixii ku dhawaaqa ama sameeyo oo ficilku ula yimaado marka qofkaasoo kale intuu muraadkiisii iyo danta uu lahaa uu gaaro iyo aad u badan weeyaan qad wa xarfu takhiirin yudriku waa ficil mudaaric almutaani waa faacil bacdana waa mafcuul bihi bacda xaajatin waa loo idaafeynaya waqad yakunu inta uu ahaadabaa badan maca almustacjili waqad yakunu zalalu azalalugaasa ismu kaanada ah يكون ذا اسم يفعل قادة كان باب كان أغتقي دونا هذه اللي يرى مركا وقد يكون الزلل زللك يعني مارك سنبر رحيان سنبر رحدي يوحي آد قفته دم تابيه قفته إنو أهذا بها الأركان مع المستعجل قفك دقدقت بدنا مستعجلك قفك دقدق بدنا أو وحوى بينه تقصد قربدي لكفل يدونا ينا انت او زلل كله او ارنديس او وايو بآد ترى بدنا مركا قد دانا وحرف تكثير وي قد حرف التقدير يكون هو فعل مضارع من أخواتك وحول من كان متصرفا من كان الناقصة أي كتم ذي يكون كان ذي ناقصة أي دكسو فرعنتي أو كتم ذي مضارع وي مركا يعني وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الزلل واسم كان وي كان الاسم كيدي ويا على كل حال يعني لبدا قد أو ماشا نوغو شاقيبا لبدا قد أو ماشا نوغو شاقيبا حول حرف التكثير labadaba qofka degdegta badanna dantiisa inuu gafo aada u badan tahay qofka kaadsiinyaha badanna inuu dantiisa haleelo aad bay u badan tahay wy qad marka oo maadi iyo mudaaric gasha oo mid walba laba macno faa'iideynaysa halkaasuu kaga soo baxay waama siinu wa sawfa siintii iyo sawfa fayadkhulaani waxay galaan cala alficli almudaarici waxdahu ficilka mudaaric oo keliya ayay galaan wahumaa labadooduna yadullaani waxay tusinayaan cala atanfiis tanfiis waxa la yidhahday ku tusaan tanfiisku waa maxay wa macnaahu asaga kuu fasiraayo tanfiiskan macnihiisu waxa weeye alistiqbaal waa wakti zaman soo socdo wey wax hadda jooga maaha waa wax hadda kadib imaanay imaani doono wey ilaa ana siina laakiinse siintii ayaa aqal aqalu yaraan badan istiqbaalan xagga zamanka mustaqbalnimadiisa iyo fogaanshihiisa min sawfa ayadaa ka yaraan badan wey yani sawfadaa aada usii xeel dheer bu ujeeda sawfa ayaa waataan sheegno qiyaamahana way gaartaa waataan fa ama siinu siintii miitaalkeedu buu ku siinaya fa naxwu qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ou yihi iyo wixii lamid ah wey sayaquulu sufahaau min annaasi sayaqulu ficilku asalkiisa wuxuu ahaa yaqulu keliya u ahaa yaqulu buu ahaa yaqulu asagoo ahbaa siin awalka laga soo geshay siintaas waa siinta istiqbaalka ku tusinayso sayaqulu sufahaau yani markii qiblada nabigeena laga soo wareejiyey maxaa la yidhaahdaa bayt almaqdis ee kacbada loo wareejiyey waa kuwii bayt almaqdis ilaa toddobiyo toban bilood u tukanayeen markii bayt almaqdis laga soo wareejiyey ee kacbada loo wareejiyey ayuu wuxuu yani maarata ilahay usii sheegaya taxwiilka marka la wareejiyo kuwii sufahada ahaayee caqliga fududaa waxay dhihi doonaan ma wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha maxaa wareejiyey oo ka wareejiyey qibladii ay war ku sugnaayeen maxaa ka wareejiyey midaan usoo wareejiyey dhihi doonaan marka waa hadal hadda kadib la oran doono wey sayaqulu waxay oran doonaan asufahaau kuwii caqliga fududaa oo min annaasi dadkii ka mid a ma wallahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha sayaqulu waxaa la yidhaha siinu xarfu tanfiisi yaqulu waa ficil mudaaric marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahirati fi akhiri asufahaau faacilkii marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahirati fi akhiri min annaasi waa jaari majruur wey min waa xarfu jar annaas sidaas yaa hoos dhigay min baa hoos dhigtay waan soo baranay isim inay marka annaasi tahay oo ujeedna inay annaas isim tahay naas waa dad wey dadna waa magac wey marka min annaasi jaari majruurkaas weeyaan yani waxay oran doonaan sufahadii min annaasi dadka kamid ahay ma wallahum can qiblatihim alatii kaanuu calayh waxaa la mid ah sayaqulu laka almukhallafuuna aayaddaa kalena wuu noo keenay sayaqulu laka almukhallafuuna min alacraabi shakalatna amwaaluna wa ahluna saasay dhihi doonaan waxay ku oran doonaan markaad dagaalkii ka soo noqoto kuwii kaa haray oo aanan dagaalkii qaswadii kuu raacin waxay oran doonaan amwaasheenii iyo ma arkaysaa ayaana mashquulisay tijaaradeennii awlaadeenii iyo xool xoolihii baa jihaadkii naga mashquuliyay dhihi doona sayaqulu asiina xarfu tanfiisi yaqulu ficil mudaaric marfuucu calaamatu rafcihi damatu daarat fi akhiri laka waa iska jaaru majruur wey laamta xarfu jar waa soo baran ina allamu xarfu jar kamid tahay kaaftana ayadaa jirta almukhallafuunana waa faacilkii weya faacilka waa marfuuc hadda nuunta aakhirka taa laha fiirini ayada markay sidaan oo kale tahay jamc mudakar saalim baa la yidhahda ragga jamcoodii wey marka ragga jamcooda la godaayana xaraka laguma goday xarafaa lagu godaay waa arki doonaa baabu alama baabu macrifati calaamaat alcraab markaan tagna ku tegi doonaa hadda xarafka ku godan yahay waa wowdaa weya marka aaw ma godme haisdhihin mukhallafuuna nuunta waa kor dhigantae maxaa faacilka loo goda waaye hais oranin waa godan yahay wowdaasaa goday wowdaasaa god oo meesha ku jirta weya wa amaa sawfa sawfa kelimada la yidhaha fa naxwu qawlihi tacaala wey ilaahay qowlkiisii wixii lamid ah wey walasawfa yucطiika rabuka fatarda walasawfa yani waxa weeye wowdu waa wixii hore ku horeeyay ku cadfan tahay laamtuna waa iska maarata laamu libtidaa sawfa waa xarfu taswiif ama xarfu tanfiis ka rabta de yuciika yucii hadda waa ficil ficil inay ta waay tusinaya sawfa baa gashay sawfaa gashay way mudaaric inuu yahay sawfana way gashay yaana awalkii kaga jirtaa marka yucdiika yucii keligeed waay kaaska u kaadi yucii ficilka mudaarac waa marfuuc soo ma wuu godnaa hadda xarakada meeshaasaa lagu qadaraya ya-da yuciyu inay noqotaa culays noqota markaasaa la iska reeba yucii ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaayi manaca min duhuuriha tiqalu baa la oranaya yucii colaysaa reebay kaaftu waa mafcuulu bihi wey rabu waa faacilkii rabu keligeeda faacilkii oo godan ila waxa axadka wax nebi maxamed waxa wax siinayo so allah ma aha waa rabbi waxa wax siinayo faacilka qofka yani maaragtay cataha bixinayo siismada siinayo allah wey rabu waa faacil marfuuc faacilkii waa damiir mustatiro hadda meesha ku jira weya faacil qarsoon naxnu oo kale wey waa faacil mustatira oo qarsoona meesha ku dhex jira wey saufa yu'tiihim ujuurahum saufa xarfu taswiid yu'tii yuctii oo kale lamid taha iyadana iyo ma arkaysa nusli oo kale listiqal ayaa loo kale waa ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alyaai manaca min duhuriha tiqalu marka hada waa mafcuul bihi ujuurahu mafcuul bihi wahaakada saa usii wey ama taau taaniifi taau taaniifi saakina ta'dii reebnay fatadkulu waxay gashaa waa tii calaamadii ugu dambaysay wey oo musanifka afartii calaamaho noo sheegay tii ugu dambaysay weya ama taau taaniifi saakina ta'dii dadiga ee reebanay fatadkulu cala alficli almaadi ficilkii maadiga ahaa ayay gashaa duuna gayrihi keligii wey yani duuna gayrihi wax kale ma gasho wax kalo ay gasha ma jirto wey cid kalo asaga ka soo hartay ma gelayso maadiga bas bisay gashaa wey waalgaradu minha danta laga leeyahay waa maxay addilaalatu tusin calaa ana alisma isimka aladii isimkii usnida la tiiriyey hada alficlu ficilkan loo tiiriyey ilayhi isimka loo tiiriyey mu'anasun inuu yahay ficilkan yani isimka loo tiirinaayo oo faacilka ah oo ficilkan inuu sameeyey lagu sheegayo inuu mu'anas yahay buu ku tusinaya wey sawaan kaana faa kaana faacilan waxaa eg isimkaas ficilka loo tiiriyey inuu faacil noqdo oo midkii shaqadan qabtay oo noqdo am kaana naa'iba faacilin buu leeyay adowdii gadaal ka keeni doona sida markuu faacilka yahay naxwu qawlika aad tidhaahdo qaalat caaishatu ummi lmu'miniin caaisha ayaa waxay tidhi qawlkan qofka sameeyey waayo qofka hadalka odhanaya waayo waa caaisha caaisha marka maxay tahay faacila la yidhahda soo ma qawlkan qofku ka dhacay wey marka hadda caaishana malabamis waa dhadig waa dhadig wey soo ma mar hadday dhadig tahay ta'da qaala waa inaad ta'dii ku darta ta taaniis aad raaciso marka inay tahay faacilku inuu mu'anas yahay oo dhadig oo yahay tusin lagu tusaya ayaa ta'dan ficilka loola xiriiriyey waa la fahman malaynayo qaradka taas waay sidaasa loola xiriiriyo qaala waa ficil maadi wataw calaamata taaniis caaishatu waa faacilkeedu marfuuc wa calaamatu rafci doonataariikh um um lmu'miniina ka bedela marka waa bedel baabul bedela ugu tegi doona ummada waa la bedelaya um mudaaf almu'miniina mudaaf ilayhi bay noqonaysaa dhow am kaana naa'iba faacilin hadday faaciloha misaalkaan kasoo hadalnay naa'ib alfaacil yani naa'ib alfaacil waxaa la yidhahdaa baab dhan uu leeyahi noo keeni doona musanifka faacilka waa qofka shaqada qabtay wey marmara faacilka la gooyaa faacilkiyaa la jaraya faacilka markii la tuuro mafcuulu bihigii ka dambeeyey xukunkiisu muxuu ahaa icraabta ciraab ahaan xukunkiisu xarakada la saaraya maxay ahayd mansuub u ahaa soomana waa kor dhignaa asagiibaa inta lasoo qaado mafcuulu bihigii kor dhignaa waa booskii faacilka la dhigaya faacilka booskiisii faacilkii ila waa tuurnay sooma sababtaan doona aan u goyn mafcuulu bihigii baa booskii la dhigi markaasaa waxaa la siinayaa labiskii faacilka oo watay oo godka ahaa inta kordhigi laga tuuro baa godkii la saaray naaib faacila laydhaha marka faacilkaas ayuu naaib ka yahay booskiisii joogaa labiskiisiina wau wataa laakiin xaqiiqatan waa maxay waa mafcuulu bihi waa wixii shaqada lagu qabanay masalan wuxuu yidhi furishat daarunaa bilbusuti saasuu yidhi furishat daarunaa daarteenni baa la goglay bilbusuti yani maaragtay katiifadihii baa lagu goglay ama kubertooyinkiiya lagu goglay waa adiga busud waa waxaa la fidiyo wey gogasha la dul saaran baa loo jeeda gogashiibaa daarteeni lagu goglay wey hadda asalkeedii hore waxay ahayd furusha daarunaa baa la hadda ciddii gogasha miyaa la yahaa faacilkii goglay lama sheegin sooma daarteeni waa la goglay yaa goglay ma naqan lama sheegin laakiin asalkeedi wuxuu ahaa farasha muxamadun addaara saasoo kale bay maxamed baa wuxuu goglay daartiibuu bilbusdi ku goglay soo saas maahayn maxamedkiibaa la tuuray oo godna daartiibaa lasoo qaaday yani farasha maxamedun daarana saasoo kale bay markaasaa daartii daara ra'dii kor dhignay baa meeshii inta la keenaa kordhigii laga tuuray markaasaa la goday markaasaa ficilkana la bedelay taa keligeed ma soconayso waa in ficilka lasoo bedelaa ficilka siiqadiisii farasha bay walahay soo maahayn tadoo kor dhigna waa la godaya furisha baa la odhanaya waa ficilkaas waa ficil maadi mabniyu lilmajhuul ama mugayar siiqa hadba waxbay dhahaan ficilkaas waa in la bedelo markaa kabacdina kan xarakada la sii naaib alfaacil marka yuusan haddana sii wareerinin booskiisaan ugu tegi doonaa ficilka majhuulka la yidhaahdo ama mugayar siiqa la yidhahdo iyo naaib alfaacilkaba wuu noo keeni doonaa musanifka insha allahu tacaala marka ama faacil ha noqdo ama naaib alfaacil ha noqdo wuxuu yidhi taadaasi waa la reebayaa daar marka la yidhaha hadda addaar markaad tidhaahdo waa lafdi ta'niis ku tusinaya soo maha mu'anafka wuxuu u qaybsan mu'anaf xaqiiqi iyo mu'anaf majaazi mu'anafka xaqiiqiga waxaa la yidhaha midka fardiga leh farji xaqiiqaa leh mu'anafaa la odhanaya dhadig baa loo yaqaanaa macruuf wa farji xaqiiqa buu leeyahay waxaana farji xaqiiqaa lahayna waxaa la yidhaha mu'anaf majaazi hadda daar oo kale markaad tidhaahdo lafdigu waa lafdi ta'niis soo ma laakin daarti ma farji bay leedahay waa maya waa taas weeyaan طalacat الshamsu haddaad tira hadda qoraxdii taadaad ku daraysaa طalacat الshamsu الshamsu ma farji xaqiiqaa bay leedahay marka majaaziyo ta'niisaa la yidhahda ta'niiskaasaa laba ah midna waa xaqiiqo midna waa majaaz marka majaaziyo ta'niis iyo xaqiiqiyo ta'niis oo kale yahay caaishatu marka la yidhaahdo faatimata markaad tirahdo waxaas oo dhan farji xaqiiqaa buu leeyahay laakin daar iyo shams iyo wixii lamid ah waa majaazaa la iska yidhahdaa mu'anasa majaaziyo wey والmraad anaha ta saakin anahaa saakina muraadka laga leeyahay inay reeban tahay fii asli wadcihaa baa loo jeeda marka la dejinayo hore asalkeedii ta'daasi waa inay tatmid saakina tahay yani haddaa waa soo sheegnay asaakinati asaalatan asal ahaan ina wa u reebantaha la rabaa markaasuu yihi falaa yaduru dhihi maayo taxriikuhaa xarakeynteeda licaaridi اtakhalusi min iltiqaa'i saakiniin shay soo dariyey oo looga baxsanayo laba reeb kulankood ay kulmeen laba reeban oo kulantay lagaga baxayo oo kale wax uu dhibay lama arka haddii la xarakeeyo fii naxwi qawlihi tacaala qaalat ikhruj calayhina xarakada hadda taas waa lahoos dhigi waa qiraa'ada mashhuurka wey qaalat ikhruj taadi waa lahoos dhigi qaalat bay ogolahay waa lahoos dhigi wey id qaalat imra'atu cimraana taadi waa lahoos dhigi maxaa loo hoos dhigay wuxuu ka bilkasra takhalusan min iltiqaa'i saakiniin waxaa la yidhahdaa liana alkasrata hiya aslu takalus min iltiqaa'i saakiniin ayada ayaa qaalataa ataynaa aa'iciin yani ma jeeda qaalataa ataynaa aa'iciina booley taadaas waxaa loo fadxiyey aliftaas ayaa reeban marka lama reebi karo laba reebo isku xigtana laguma dhawaaqi karo marka haddiiba yani alif oo meesha yaallo waa in xarakada ayada munaasibka oo aho fatxada ah awalkeeda la saaro oo kordhigaa wey marka intaba waxaad ujeedaa xarakadan inay caarib keenay ee asal aynan ahayn laakiin tawtamid inay asal ahaan ay reeban tahay waad og tahay wa mima taqadama wixii soo hormaray yatabayanu laka waxa kuu caddaanayo wixii kuu soo hormaray waxaa kaaga caddaanayo ana calaamaata alficli ficilka calaamaadkiisu ana calaamaata alficli alatii dakaraha mualifu musanifka uu sheegay calaa alaaati aqsaami calaamaadka ficilku leeyahay inay saddex qaybood uqaybsamaan qismun yaktasu bidukuuli cala almaadi qayb waxay khaas ku tahay ficilka maadiga oo ay gasho wa huwa taau taaniid saakina wa qismun taau taaniidkii wey ficilka maadiga bisay gashaa wa qismun yaktasu bidukuuli cala lmudaarici qaybuna ficilka mudaaric inay gasho ayay khaas ku tahay wahuwa siin wa sawfa siin iyo sawfa wey wa qismun yashtariku baynahumaa labadooda buu wadaagsadaa qaybta labaad wa huwa qad wey maadigana way gashaa mudaaricana way gashaa waqad taraka musanifku wuxuu ka tegey calaamata ficli mri calaamata ficli اlamri ficil amarka calaamadiisii buu ka tegey wahiya calaamadaasa ficilka amar uu leeyahay waxaa weye dilaalatuhu asagaa kuu sheegay marka shaarixi ficil amarnaba ma soo sheegin sooma musanifka hadda noo shaarixa noo sheegay wahiya calaamada ficilka amar uu leeyahay dilaalatuhu tusitaankiisa weeye cala alabi dalab oo ku tusiyo boolis wax lagaa doonayo maca qabuulihi aqbalistiisa iyadoo ay la jirto yaa almuqaadabati haweenaydii lala hadlayay ya-doodii uu aqbalay aw nuuna tawkiidi nuuntii maarata nuunu tawkiidka la yidhahda ee xooga shayga xoojiso inay gasho nuunu tawkiida la yidhahda naxwi qum waqcud waqtub wandur waxaa tihi fariiso istaag istaag fariiso qor fiiri saasoo kale wey wuxuu yihi faina hadihi alkalimaati alarbaca kalimaadkan afartaa daalatun waxay ku tusinaysaa yani mid ku tusini wey calaa talabi xusuuli lqiyaami istaag inuu dhaco istaag inuu la helo doonis la doonay waalqucuudi fadhi in la helo doonis la doonay waalkitaabati qorid in la helo iyo waalnadari fiiro in la helo ayaa la dalbaya oo la doonaya wey maca qabuulihaa aqbalkeeda iyadoo ay la jirto yaa almukhaatabati ya-di ya almukhaatabada lalahaa aqbalkeedana waa la mid wey ila qum markaa leedahay maxaad dalbaysa inuu istaagaa dalbaysa sooma uqcud markaa tale inuu fadhiistanaa dalbaysa ya almukhaabatina inuu aqbalaya la haweenka lala hadlayo yaada waa mukhaataba inay tahay haween lala hadlayo oo kaa soo horjeeda wey ma haween maqan maha naxwu quumii waqcudii oo kale haweeneydaana quumii dhahaysa aada oranaysa quumii baa leedahay istaag yaadaas marka ya maalinta mukhaataba leedahay mar hadday aqbashay oo ficilka ou galay waxaad ogaanaysa inuu yahay ficlu amrin inuu yahay aw maca qabuulihaa nuuna tawkiidi nuuna tawkiid ou galo fii naxwi uktubanna qor oo qor oo qor saas o kale saddex jeer ku celiya nuuna tawkiidka markuu nuuna tawkiidka labao qaybsamo mid haqiil la yidhaahdo iyo mid khafiif la yihahdo kan waa kii haqiilka ahaa wey waxaa lagaa dalbaya qor oo qor oo qor oo kale adoo lagu yidhi wey saddex jeer lagugu celiyo wanduranna fiiri oo fiiri oo fiiri mar kale ilaa maa yanfacuka waxa adiga ku anfacayo fiiri oo kale wey wallahu subxaana watacaala alam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المصنف رحمه الله والحرف ما لا يصل ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل مصنف كحوليه ما دام وكسوه هذلي calaamaat lismi oo haddana uu kusoo xijiyey calaamaat lficli hadda wuxuu noo sheegayaa xarafka calaamaadka uu leeyahay marka wuxuu yihi walxarfu xarafku xarafkii horey aan usoo sheegnay oo markuu dikrinayo uu yihi waxarfun jaaa limacnan hore usoo sheegay maa shay wey laa yasluxu macahu la jirankiisa aynan yani maaragtay wanaagsanayn daliilu lismi isimka calaamadiisa aynan saalix u ahayn calaamaadka isimka daliilu lismi ay calaamatu lismi isimka calaamadiisa aynan gelaynin walaa daliilu lficli ficilka calaamadiisuna aysan gelaynin oynan u suubanin ayaa la yidhaahdaa xaraf waxaan ka soo hadalnay oo noogu dambeeyey calaamaat lficli calaamaat lismina horaan uga hadalnay isim markaan soo tacriifinay waa magac wey waxa lagu aqoonsado ee calaamaada lagu gartana musanifku dhowr buu nooga sheegay wakadalika ficil oo falkii la samaynayey ah isagana calaamaadka lagu aqoonsado waxbuu nooga sheegay hadda kii ugu dambeeyey oo xarafkii ah oo xarfu macnaa aan ku soo barannay ayuu calaamadaha uu leeyahay oo meesha noogu sheegaya wuxuu yidhi xaraf waxaa la yidhaahdaa maa laa yasluxu macahu daliilu lismi waxa isimka calaamadiisu aynan u suubaninaysan gelaynin walaa daliilu lficli ficil calaamadiina aynan u suubanin oo aysan gelaynina la yidhaahda marka calaamaadkii isimka xaraf baad soo qaadaysaa masalan waxaan soo qaadaynaa min kelimada la yidhaahdo min xuruuftaan soo baranay ka mid ahay min waxaan kor waxaan ku fiirinaynaa calaamaadka uu isimku lahaa oo musanifka uu noo soo sheegay haddii min la geliyo ma suuragal baa mise lama gelin karo ma geli kartaa mise ma geli karto taasaan arkayna wuxuu noo soo sheegay calaamaatulismiga in tan maxaa la yidhahdaa khafda oo hoos dhiga lagu aqoonsado soo ma ahayn ism in la hoos dhigo hadda min oo reeba nuunta ma hoos dhigi karaa mini ma dhihi karaa waa maya tanwiin ma saari karaa minin ma dhihi karaa ama minun waa khalad wey aliflaam awalkii ma ka gelin karaa almin ma soconaysaa waxaasoo dhan waxaa way calaamaat lismi ma geli karto yani laa yaslixu daliil lismi markuu leeyahy saas u jeeda walaa daliil ficli ficilka calaamaadkiisina aynan usoo barin oo calaamaat lficlina maxaan kusoo baranay tad iyo siin iyo soofa iyo tasanisi saakina soona usoo baran qad markii awalka laga geliyo qad min ma soconaysaa waa maya yani siin inta awal ka gelisid simin ma dhihi karnaa wax saasoo kale ma soconayso haddii la geliyo uma soconayso xuruuftaasi weyaan yani waxaan calaamadihii isimka aqbali karaynin calaamadihii ficilkana aanan aqbali karaynin ayaa waxaa la yidhaahdaa xaraf la yidhahdaa maalin dhowto markaan kasoo hadlayna waan sheegnay xarafka calaamaadkiisa waxaan idhi waxaa u calaamo ah calaamo la-aan calaamo isaga waxaa u ah inuusanba calaamo lahayn yani calaamat lismina ma laha calaamat lficlina ma laha taa ayaa calaamad u ah baan waxaan ku misaalinay jiimka iyo xada iyo khada oo kale markii xuruufulhijahaas la qoray jiimku calaamad buu leeyahay calaamadiisana waa dhibicda hoos uga taallo wey khaaduna calaamad bay leedahay waxa wey waa dhibicda kor ku taallo wey laakiin xada maxaa u calaamo ah waa dhibic la-aan sooma calaamad la-aan xarafkuna sidaasoo kale wey calaamad la-aan baa u calaamaa intaas ayuu musanifku sheegay horeyna waa usoo sharaxnay oo waa kaga soo hadalnay markaan ka hadlaynay aqsaamu alkalaam markaan ka hadlaynay aan kasoo warranay shaarix marka wuxuu leeyahay wa aquulu waxaan leeyahay buu yidhi yatamayazu alxarfu xarafkii wuu soocmaa can akhawayhi kuwii asaga lamidka ahaa labadii lamidka ahay nadaa'irtiisa oo kale ahay oo alismi alismi waalficli ah isimkii iyo ficilkii ah ayuu ka soocmaa muxuu ku socmaa biannahu isagu laa laa yasixu inuusan ansaxaynin dukhuulu calaamatin min calaamaati alasmaa'i almutaqadimati asmaadii soo hormartay calaamadaheedii isimkii aan soo sheegnay asmaadii laga soo hadla calaamaadka ay lahayd calaamad ka mida inaysan gelaynin walaa hayraha walaa hayriha calayhi mid kale oo calaamaadka hadda lasoo sheegay aan ahaynna inaysan oo calaamaat alismi ka mid a inaysan gelaynin taas ayuu kaga socmaa buu yidhi kamaa laa yasixu siduusan u ansaxaynin dukhuulu calaamatin calaamad gelitaankeed oo min calaamaati alafcaali afcaasha ficilada calaamaadkoodii ka mid ah alatii sabaqa bayaanuhaa caddaynteedu ay noo soo hormartay calayhi xarafka korkiisa inay gasha aynan u suuroobaynin aysan ansaxaynin sidaasoo kale ayuuna isimkan calaamaadkiisa ayna xarafka uunan u geli karaynin wa mihaaluhu wuxuu yidhi min wahal walam saddexda xarafku kuu soo qaada saddexda xaraf waa intii aan u qaybinay mintu waxay ka mid ahayd calaamaadkii asmaada khaaska ku ahaa lamna waxay ka mid tahay calaamaadkii afcaasha goonida u ahay ku khaaska ah halna waxay ka mid ahayd midii ay wadaagsanayeen asmaada iyo afcaasha labadaba gelaysay weeyaan marka saddexdoodii saddexdii qaybood buu saddex mihaal kaa kala siiyey saddexdaa tusaale wuxuu yidhi fa haadihi alkalimaatu talaata fa haadihi alkalimaatu talaata saddexdaa kelimo oon soo sheegnay fa haadihi alkalimaatu talaatu xuruufun waa xuruuf saddexda aan soo sheegnay oo min iyo hal iyo lam ah maxaa inay xarabta ay tusinaayo liannahaa laa taqbalu al al inay gasho ma aqbalayso wala tanwiin tanwiin inay inay gashana ma aqbalayso walaa yajuusu mana banaana duulu dukhuulu xarfi alkhafdi calayha xuruufta xuruf alkhafdiga la yidhaahdo inay gashana ma banaana falaa yasixu ma ansaxayo an taquula inaad tidhaahdo almin inaad tidhaahdo oo aliflaan ma aad geliso ma ansaxayso walaa an taquula inaad tidhaahdo minun oo tanwiin aad saartana wax suuragala ma aha walaa an taquula inaad tidhaahdid ilaa min oo xurufulkhafdigii aad gelisana wax kaa ansaxaaya ma aha wax suuragala ma aha marka sidaa darteed asmaa asmaada calaamaadka ay lahayd oo idil ma gelaya xarafkii weeyaan mana ansaxayo inuu galo wakadalika sidaas oo kaleeta ayaa baqiyat alxuruufina ay la mid tahay xuruuf alkhafdigi intoodii soo hartayna sidaasoo kale ma geli karo weeyaan wa aydan sidoo kale laa yasixu ma ansaxayo an tadkhula inay gasho calayha siinu xuruuftii siin inay gasho ma ansaxayso oo xuruu ka mid a calaamaadkii ficilka walaa sawfa sawfa inay gashana wax suuragala ma aha ma ansaxayo walaa taa utaaniiti saakinatu taa utaaniiskii reebnaa taadii dhadiga ee reebanaydna inay gashaa suuraga suuragal maaha walaa qad qadna inay gasha suuragal maaha ma geli karto walaa hayruhaa intaan aan soo sheegnay waxa aan ahayn oo calaamaatilficliga ka mid ahna in ay xuruuftii galaan wax suuragala ma aha maarata wax dhici kara ma ahan buu leey markaasu wuxuu yidhi meeshaas maxaa idinkugu yaalla mima miya mima huwa calaamaatun soo ma iga tirtiranya mima walaa ay walaa hayruhaana ma geli karo iyada waxaan ahaynna ma geli karo oo mima kii kamida huwa isaguba calaamaatun calaamo ah oo calaamo tusinaya calaa ana alkalimata ficlun kelimada inay ficil tahay wixii calaamad u ahaa xarafka ma geli karta buu oranayo xuruuftii ma geli karayso marka xarafku waxa u calaamo ah calaamo la-aan calaamatul ismi fiiri haddaysan ku jirin calaamatlficli ka fiiri haddaynan ku jirin inuu xaraf yahaad garanaysaa markaas oo aynan suuragal ahayn inay gasho aynan geli karaynin waa xuruuf buu oranaya halkaa waxaan kaga soo baxnay baabkii ugu horeeyey oo yani uu kaga warramaya musanifka kalaamka xadkiisa uu kaga warramayey aqsaamta kalaamka uu kaga warramayey calaamaadka aqsaamtaasi ay leedahay meeshaan marka wuxuu ka bilaabaya musanifka baab kaluu ka bilaabaya baabulicraab la yidhahdo marka intaanan baabkan gelin horta baabkii horan ka soo baxnay oo xarafka hadda calaamaadkiisa noogu dambeeyey waa la soconnaa soomaha waa fahamsannahay marka waa socon karnaa soomaha waayo masal waxaan rabaa hal qof inuu maaragtay ii sheego daraba muxamedun markaan idhaahdoo kale kalaamkii naxwiga ahaa ma yahay mise maaha hal qof aan raba hal qof haye akhi kalaamkii naxwiga ahaa daraba muxamedun uu yahay inuu yahay see maxaan ku garanaya waayo afartii shardiba wuu kulansanayaa buu yihi ko afartii shardi maxay ahay waa lafdiga waa lagu dhawaaqay daraba muxamedun waa ku hadalnay waa ko tarkiibna wuu yahay oo daraba iyo maxamed buu iska dul saaran yahay waa labo wuu faa'iideynaya muxuu faa'iideynaya maxamed inuu wax garaacay buu tusinaya waa saddex ha wadcigiina carabi carabtu waxay dejisatayna waa ka mid wey marka kalaamkii macnihiisi waa fahmnay soo ma kalaamkaa imise u qaybiyey yaa kaloo ii sheegaya haye akhi a saddex u qaybiyey haye saddexdaa maxay ahaayeen alismu waalficlu waalxarfu hadday mid afraad heli lahaayeen culammadu waa sheegi lahayd marka saddexdaa unbuu kalaamku ka kooban yahay waayo calaamaadka isimka hayaa yaa noogu daray haye fadal akhi ha wuxuu yihi alkhafdu wاtanwiinu wadukulu اlalif wاllaam wa xuruufi اlkhafdi waa afartii oo musanifka noo soo sheegay waa runtiisu haye calaamaat lficliga isagana yaa noo sheegay haye akhi haye dhamaystir waa sida wey waxa weeye inuu galo qad iyo siin iyo sawfa iyo tautanifi saakina intaasoo noo soo sheegay calaamada ficilka amar musanifku ma uunan sheegin yaa noogu daray haye yaa lmutakalimaat le ya ha yaa lmu'anasati almukhaataba dhe ko inuu geli karo inuu aqbali karo inuu dalabku tusiyo waa sidaa weeyaan labadaasuu nooga sheegay musanifka ama nuuna tawkiidna shaarixaa noo sheegay waayo xarafka maxaa u calaamaa isaga may qof kale haye calaamo la-aan baa u calaamaa oo fahman waayo ayib marka bal hala muraajaceeye ha lagu soo celiyo misaalana waa idiin keeni doonaa ama aayado quraan oo la icraabayo marka bal insha allah in maaragtay ha- muraajacada hala badiyo baab licraabi haadaa mawdicuhu icraabtii baabkeedii buu yihi musanifku haadaa baab licraabi marka baab licraabidaas waxay dhahaan mubtaday ka dhigaan oo khabarkiisa go-an yahay oo la yidhaahdo baabu licraabi haadaa mawdicuhu haadaa mawdicuhudaasa khabarkii go-anaa ah ama waxay ka dhigaan khabar mubtadihiisa go-an yahay oo la yidhaha haadaa baabu licraabi haadaadaa mubtadihii ah baabulicraabiga khabaray noqonaysa qaar waa kor dhigaan qaarna waa hoos dhigaan laakiin labadaas waa laga fiican yahay markay kor dhigaayaan acni baab alicraabi ama iqra' baab alicraabi ay ku leeyihin mafcuulnimay ku nasbinayaan marka la hoos dhigayana waa maaragtay xarf jar oo maaragtay go-an ayay ku maaragtay muxuu aha ku hoos dhigaan marka taasna waxa weye labadaas labada hore un baan udaysanayna oo rafcaha ama khabar ha laga dhigo ama mubtada ha laga dhigo baab marka la yidhaahdo yani waxaa la yidhaahdaa luqada waxaa lagu yidhaha almadkhalu lishay shayga meesha laga galo baab irid masaajidkan hadda meesha masjidka laga soo galo waa iridaa wey taasaa la yidhaahda almadkhal lishay hadda icraabtii iridii laga geli lahaa weeyaan halkan walidaalika abwaab bay kutubta culammada u sameeyaan baab fulaan baabu fulaan baabu fulaan waxay leeyihiin waxa baabka loogu samaynayo qofka daalibka ahee wax baranayo inuu nashaad helo markuu hal baab dhameeyo alla ilahay mid mid kaloo yani yarbaa ku soo xigo niyadiisa ay sii ficnaato mid kale waa kada waa sida qur-aankaba suwar suwarka ugu qaysan yahay oo kaleeto bay leeyihin marka baabka sidaasaa la yidhaahdaa markay tacriifina waxay dhahaan furjatun fii saatirin yutawasalu biha min dakhilin ila khaarijin aw min khaarijin ila dakhilin saasoo kale ku tacriifiya marka icraabta baabkii laga gelayay meel saatir ah meel dalool ahoo laga galo oo lagu gaaro gudaha ama gudaha looga baxoo dibadda lagu gaaro taasoo kalea baab la yidhahdaa la yidhahda baab licraabi haadaa midkan baab licraabi icraabta baabkeedii wey iridii icraabta aan ka geli lahayn weeyaan icraabtiibu marka musanifku tacriifinaya wuxuu yidhi alicraabu icraabtii oo hadda baabkan loo caqiday huwa icraabtuba icraabkuba tagyiiru awaakhiri اlkelimi kelimadda kelimka aakhirkiisa aakhiradiisa awaakhir waa jamcu aakhir aakhir oo la jamciye wey kelimka awaakhirta uu leeyahay iyo meelaha ugu dambeeya doorsoonka ay doorsoonto iyo isbedbedelka ay isbedbedesho baa la yidhaahdaa maxay u doorsoomaysaa oo isla bedbedelaysaa liikhtilaafi alcawaamili caamil cawaami cawaamishii cawaamil waa jamcu caamilin caamilna waxaa la yidhahdaa qofka shaqada qabto waxa shaqada samaynaya caamil la yidhahda kuwii shaqada qabanayey isbedbedelkoodii iskhilaafkooda iskhilaafaan ayay aakhirkan isla bedbedelaya isagana cawaamishii addaakhilati gelaysay calayhaa ay cala alkelimi kelimadda korkeeda gelaysay lafdan min jihti lafdi xagga lafdiga ka gelaysa dawaqa xaggiisa ka gelaysa aw taqdiiran min jihati taqdiir xagga qadarista iyo xukum ahaan u gelaysay yani aan anagu niyeysanayn inay meeshaa ku jirto laakiin aan daahir ahaynoo malfuud aan ahayn oo lagu dhawaaqaynin weeyaan tacriiftaas ayuu musanifku oo u sheegay weeyaan icraab waxaa la yidhahdaa buu yidhi kelimadda aakhirkeeda oo doorsoomo oo isbedelo oo ay isla bedesho caamilka gelayo ku shaqaynayo oo isbedbedelkiisana ay isla bedbedesho caamilkaasoo lafdiga yacni xagga lafdiga uga jiro lafdiga ay yani maarata uu ka galay amase aan shay lagu dhawaaqayo ahayne muqadar ahoo meesha aan anagu xugum ahaana ugu jiro taasoo kaleeta buu ku sheegay icraab marka la yidhaahda alicraab luqada macaani badanay ku sheegaan mufasiriin waxaan ujeedaa nuxaadu macaani badanay ku sheegaan sheekhan shaarixa isaga wuxuu iskaga soo gaarsadaa hal macno ilaa saddex macno way gaarsiiyaan waxaa la yidhaha alicraab siduu kitaabku hadda shaarixa noo dhigayo alidhaaru walibaana alidhaar walibaana caddayn shay la daahiriyo oo la muujiyo oo la caddeeyo bimacna tabyiin ayaa loo jeeda waxayna ka soo qaateen bay leeyihiin min qawlihim carabta ay yidhaahdaan acrabtu camaa fii nafsii naftayda wixii ku jiray ayaan caddeeyey waan muujiyey waan daahiriyey banaankaan soo dhigay taasoo kale wa acrabtu acrabtu camaa fii nafsii nafteyda wixii ku jiray baan muujiyey banaanka soo dhigay saasoo kale bay leeyihiin ay idaa abantahu waad harta markaad muujiso ayaad odhanaysaa acrabtu camaa fii nafsii markaad daahirso banaanka aada soo dhigto taa way ku sheegaan marka icraabku wuxuu noqonayaa caddayn shay la caddeeyo ayaa icraabta macnahaas loo jeedaa waxay ku sheegaan bimacna takyiir takyiirna way kue way ku sheegaan takyiirna waa maxay waa doorsoon isbedel shay doorsoomay wey oo isbedelay oo waxay leeyihin waxay ka soo qaateen min qawlihim acrabat maciddat lbaciiri halkaasaa laga soo qaatay leeyihin yani bimacnaa tagayarat ratigii calooshiisii baad isbedeshay oo taayur tagayurtay acrabat maciddat lbaciir taasoo kale bay ka soo qaateen calaa kuli xaalin qaar waxay yidhahdaan bimacna taxsiina loo jeedaa bimacna taxsiin oo wanaajin ah min qawlihim jaariyatun curuubun bimacnaa xasnaa gabar xasnaa oho wanaagsan ayaa la yidhaahdaa marka icraabti bimacnaa taxsiin wey wanaajin wey saddexda macnoba way ku sheegan in la yidhahdo bimacna taxsiin oo shay la wanaajiyo in la yidhahdo bimacna tabyiin shay la caddeeyo in la yidhahdo bimacna takyiir waa doorsoon iyo isbedel intaba waa lagu sheegaa weeyaan xagga luqada waa sidaa wey icraab marka la yidhahdo xagga istilaaxa iyo maaragtay culammada nuxaada heshiiskoodii ay ku heshiiyeen waa sida uu musanifku noo sheegay wey takyiiru awaakhiri اlkalimi liikhtilaafi alcawaamili addaakhilati calayha icraabta gelaysay lafdan ka gelaysay oo taqdiira macnahaasaa lagu sheegaa istilaax ahaan marka hadalkan hadda musanifka uu yidhi takyiiru awaakhiri اlkalimi kelimad horta maxaa loo jeeda kelimkan hadda maxaa loo jeeda kelimka waxaa la yidhahdaa alsmu اlmutamakinu lilicraabi wاlficlu اlmudaaric alkhaalii min nuuni اlinaafi wa nuuni الtawkiidi kelimada meeshaan loo jeedo waxaa weye waa ficilka mutamakinka ah yani icraab in la icraabo makansaday la icraabi karo mucrabka ah ee aan mabniga ahayn mutamakina la yidhahda mutamakin licraab isimkaas oo aan yani maaragtay ahayn kuwa mabniyaadka iyo kuwa aan mutamakiniinta ahayn mutamakin licraabka aan ahayn baa loo jeeda yani waa inuu yahay alsmu lmutamakinu lilicraab kelimadu kaawey iyo ficilka mudaaric wlficlu mudaaric ficilka mudaaric oo ka maran nuun tawkiid iyo nuun niswa labadaba aysan gelin kelimadda hadda meeshaan aan kaga hadlayno oo la icraabi doono waxaa weeye waa alsmu lmutamakinu lilicraab ama kelimadaas ama idinka dhumaysa isimka mucrabka ah baa loo jeeda icraab makansaday icraab makansaday baa la yidhahdaa la icraabi karo oon mabni ahayn iyo ficil mudaaric oo khaali ka ahoo ka maran nuun tawkiidi wa nuun niswa alsmu lmutamakinu lilicraabi wاlficlu اlmudaaricu alkhaalii min nuun الtawkiidi wa nuun اlinaafi ayaa la yidhahda isimka asmaada waa soo sheegnay mabniyaad iyo mucrab inay u qaybsamaan xukumka isimka asal ahaan waxaan kusoo sheegnay markaa isimka soo marayn waa inuu mucrab yaha sooma dihin waa la icraabaa isim mabniya haddii la arko asalkiibuu khilaafay baa marka asmaa mabniyaadaa jiro walismu minhu mucrabun wamabni buu oranaya mxuu ibnu malik fi alfiyatihi fi khulaasatihi walismu minhu mucrabun wamabni taasaa ka mid ah isimka mid mucrabaa ka mid ah mabnina waa ka mid marka asmaada mabniyaadka looma jeeda asmaadii mucrab ka ahayd ayaa la icraabaa icraabta kelimada taasaa loo jeeda ficilkana waxaa nidhi xukunkiisa waa albinaa waa mabni mooyaan ba soo niri mar hadduu mabni yahay waxaa nidhi haddii la arko ficil mucrab ah asalkiisii buu khilaafay marka ficilka mudaarica ah isaga asalkiisuu khilaafayo waa la ecraabaa mudaaric yani waxay yidhaahdaan liannahu daaraca alisma isimkiibuu uu shaabahay oo kaleba saasoo loogu bixiyana saasay dhahaan maaragtay kutubta shuraaxdu waxa ku qoraan isimkuu shaabahay meelo badanuu ka shaabahay waxbay sheeg sheegaan calaa kulli xaalin ficilka mudaaric waa mucrab wey oo wuu khilaafay qaacidadii asalka ahi waa la ecraabaya ficilka mudaaric goormuu mucrab yahay goormuu mucrab yahay haddaysan nuunu tawkiid gelin ama nuunu niswa aynan gelin nuunu tawkiid hadday gasho waa mabni nuunu niswa haweenka nuuntooda haddii ay gashona waa mabni